galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa isniin toddobada oktoobar sannadka labakunsagaalyotobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddan waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada ad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida guddoomiyeyaasha baarlamaanada soomaaliya iyo jabuuti oo booqasho ku tegey magaalada baydhaba guddoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qeyb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo aan rajaynayno insha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono guddoomiya waxaan leenahay kusoo dhowow waddankaagi labaad kusoo dhowow
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jubbaland xaaladda ka taagan jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee runtii oo muran badanna soo martay haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha dib in loo doortay sheegtay axmed madoode uu doonayo inuu meesha sii xukumo dowladdii federaalka ahayd aanay aqoonsanayn meesha caalamku aanay aqoonsanayn nibaado iyo caqabado ay jiraan
waxaa kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni laga soo buuxiyey dad muhaajiriin ah ay ku degtay meel u dhow jasiiradda lambedusa ee dalka talyaaniga ciidamada ilaalada xeebaha ee talyaaniga ayaa sheegay in labaiyo labaatan qof oo kale laga soo badbaadiyey doontaasi degtay doontan ayaa degtay iyada oo ciidamada ilaalada xeebuhu ay isku dayeen in ay badbaadiyaan rakaabka xilli ay baddu kacsanayd diyaaradaha helikobterka ee ciidamada talyaaniga ayaa baadigoobaya in ay jiraan dad kale oo ay baddu liqday
madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa maanta sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin in ay daqiiqad kasta bilaabaan howlgal ka dhana ah mitidiinta kurdishka ee dalka syriya kadib markii dowladda maraykanka ay sheegtay inaysan ishortaagi doonin waxaa jirta oraah aan mar kasta dhahno waxaan iman karnaa habeenkii aan doonno inaga oo aan ogeysiisa bixinin ayuu erdogan u sheegay wariyayaasha aqalka cad ayaa axaddii shalay ahayd sheegay in turkiga sida hadalka u dhigay ay dhowaan ku dhaqaaqi doonaan howlgalka muddada la qorsheynayey ee waqooyiga syriya aqalka cad waxa uu sheegay in turkiga ay mas-uul ka noqon doonaan dhammaan dagaalyahanada daacish ee aaggaasi lagu qabtay labadii sano ee tagtay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka nancy pelosi in ay ku kacday dembiyo culus iyo khiyaano qaran eedaynta madaxweynaha ayaa kusoo beegmaysa iyadaoo xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu ay wadaan dembi baadhis la doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka goor dambe oo habeennimadii xalay oo axaad ahayd soo dhigay eedeymahaasi culus ee uu ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada xukuumadda ciraaq ayaa ballan qaaday isniintan maanta ah in ay la xisaabtami doonto xubin kasta oo ka mid ah ciidamada ammaanka kaas oo ku kacay ficillo qaldan intii lagu guda jiray maaraynta dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda militariga ayaa sidoo kale ciidamada waxa uu ka saaray xaafadda sidra ee waqooyiga bari ee magaalada caasimadda ee baqdaad saqdii dhexe ee habeenkii ayaa saddex iyo toban qof waxaa lagu dilay isku dhac u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo xoogaga amniga tan iyo markii mudaharaadyadu ay bilowdeen toddobaad ka hor ayaa waxaa la dilay in ka badan boqol qof afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ciraaq ayaa sheegay axaddii in lix kun boqol iyo toddoba qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan in ka badan kun iyo laba boqol oo xubnood oo xoogaga ammaanka ka tirsan waxa uu sheegay in sideed qof oo ku dhintay iska horimaadkaasi ay ahaayeen shaqaalaha amniga
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a gudoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti maxamed cali xamud xumed ayaa maanta booqasho ku tegey soomaaliya waxaana islamarkiiba uu safar ugu kicitimay magaalada baydhaba isagoo uu weheliyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xaamud ayaa magaalada baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ujeeddada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamanka koonfur galbeed oo maalinta berito lagu wado inuu ka furmo magaalada baydhabo gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ugu horeyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamanka koonfur galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamanka jabuuti gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamanka soomaaliya oo aan rajaynayno insha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono guddoomiya waxaan leenahay kusoo dhowow waddankaagi labaad kusoo dhowow guddoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madane cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhoweyn aada u diiran oo runtii walaalkay maxamed cali iyo wafdigiisa loogu talagalay gudoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xaamud ayaa muujiyey inay tahay markii ugu horreysay oo uu baydhabo yimid isagoona u yimid baydhabo siduu uga qaybgeli lahaa kalfadhiga labaad baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya maalinta berito ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamanka koonfur galbeed ka furmo magaalada baydhabo inkastoo baarlamanka koonfur galbeed uu wakhtigiisa sii dhammaanayo sanadka soo socda labada kun iyo labaatanka horraantiisa ayaa lagu wadaa in lasoo dhiso baarlamanka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay la soo baxayaan ciidamada maraykanka ee taageera jabhadaha kurdiyiinta ee ka dagaalama gobolada u dhow dalka siiriya iyo turkiga tallaabadan ayaa waxaa soo dhoweeyey dowladda turkiga oo isu diyaarinaysa in howlgal militari ay goboladaasi ka fuliso xuseen barre ayaa arrintani waxa uu ka waraystay bashiir macalin khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka turkiga xuseena waa mahadsan tahay arrintana waxay kusoo beegantay maxaan ku idhaahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa maraykanka madaxweyne donald trump uu kula hadlay telefonka ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toosa u shaaciyey marka arrintan maraykanku inay ka baxaan syria ayaa in muddo ah soo jiitamaysay labadan wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah marka martii horreysay oo maaragtay sanadkan uun dhexdiisa ahayd maraykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay banayn doonaan marka arrintani waxay ahayd mid in muddo a soo socotay xulafadooda waddanka turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in maraykanka sii joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan maadaama sida ay sheegeen qolyihii ay la dagaalamayeen daacish meesha laga saaray ama la wiiqay hadda waxa meesha sii jooga ay maraykanku gacan siin hayeenna ay yihiin qolyo argagixisaa oon waxba dhaamin ama lamid ah qolyihii lala dagaalamayey mare turkigu marka in badan waxay ku adkeysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinhaya in uusan wax farqi u dhexaynin halisna ay ku yihiin waddankan turkiga iyo amnigiisa taas marka ayaa waxaad moodaa in ay maraykanku ay ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay turkiga ku doodayeen ay jirto muxuu yahay markaa qorshaha dowladda turkiga ee ku aadan xadka suuriya iyo turkiga gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca suuriya muddooyinkii ugu dambeysay ama aan dhahnay ee saddexdii sano u dambeysay ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda udhexaysa turkiga iyo syria meel ka caagan duulimaadyada si qaxootiga tirada badan ee ku sugan waddankan turkiga dib ay ugu laabtaan waddankoodii goob ay ku noolaan karaanna ay u helaan dhanka kale dadka kuha ku haray ee halkaa ku sugan in ay helaan goob lagu gaadhsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaadhsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo danaynaysa in ay ay garab istaagto shacabka ee dagaaladu halakeeyeen ee syria ujeedada ugu weyn ee turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududayso culayska badan ee syriyaanka ee waddanka kusoo qaxaya waddankoodana ay u helaan ay dhanka ammaan ay u noqoto maaragtay xuduudda udhexaysa labada waddan taas ayaa marka midda ugu weyn ah dhanka kale haddaan kusii raaciyo xuseen uu ku sheegay madaxweynuhu in uu la kulmi doono inuu diyaaran doono ama uu booqan doono washington maxaan ku idhahdaa bishan hadda fooda inagu soo haysa qeybteeda hore isaga oo la kulmi doona ee dhigiisa waddanka maraykanka la kulmi doona wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhamaystirka arrintan uu maanta shaaciyey madaxweynuhu in ay bilaabayaan ciidamada maraykanku inay bilaabayaan iyo arrintii diyaaradaha soddon iyo shan f oo iyadana uu khilaaf ka taagnaa in turkiga laga iibiyo iyo in kale muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhadda kurdiyiinta suuriya qolyahaasi war ay kasoo saareen iyaga laftoodu dhankooda waxay sheegeen inay aada uga walaacsan yihiin go-aankan uu ku dhawaaqay maraykanku oo ahaa xulafadooda ay isku hadleynayeen garab taagnayd in muddo ah waxayna sheegeen arrintan inay dhabarjab ku noqon doonto aada iyo aad bay walaac maaragtay aada u ba-an bay ka muujinayaan runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan u dhimi kartaa haddii sidaa ay ku dhawowdo oo maraykankuna ay sidaa uga baxaan maaragtay waddankan turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas hawlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halkaa ka samaynayaan marka way way si way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go-aanka uu ku dhaqaaqay maraykanka
kaasi waxa uu ahaa bashiir macalin khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka turkiga oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warrameeyey xuseen barre halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
wadahadallada nukliyerka ee u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa mar kale burburay kadib markii xukuumadda pyongyang ay si carala uga baxday iyadoo arrintaasina ku eedeysay xukuumadda washington laakiin taasi micnaheedu ma aha inuu yahay dhammaadka wadahadalka kuuriyada waqooyi iyo maraykanka waxaa labaduba si joogta ay uga baxayeen wadahadallada intii lagu jiray sanadkii iyo barkii lasoo dhaafay iyada oo kadib mar kale dib loo soo celinayey sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o eda uga soo warrama sool biil gallo marka dusha sare laga eego uma muuqato mid wanaagsan kuuriyada waqooyi waxay markii ugu horreysay ka baxday wadahadalkii nuukliyerka ay la lahayd maraykanka muddo bilo ah laakiin ma ahan wax cusub waan waanwadayaasha kuuriyada waqooyi muddo sannado ah waxay isku dayayeen in ay helaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wadahadallada waxaa ku cusub xisaabtan ayaa ah donald trump kaas oo horeyba laba goor uga baxay wadahadalladii uula lahaa kuuriyada waqooyi markii ugu horreysay ayaa ahayd maalmo uun ka hor kulankiisii ugu horreeyey ee uu la yeesho kim jong un
waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkii la qorsheeyey in lagu qabto singabuur bisha juun labayo tobankeeda
dhowr toddobaad kadib trump lama uusan kulmin kim laakiin shirkoodii labaad ee magaalada hanoy ayaa trump waxa uu goor hore uga baxay kim oo ku dhowaad muddo saddex maalmood ah ku soo safrayey tareenka taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo bong yong shig oo falanqeeya siyaasadda in kuuriyada waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay kabixitaankeedii ugu dambeeyey ee ay samaysay
waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee donald trump taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan waxaan wejigana looga dharbaaxay hanoy si aan u ilaalinno wejiga hogaamiyaha ugu sarreeya ayaa danjire kim yong gil uu runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhifto maraykanka wejiga si uu uga aarguto
inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha mid walba isugu fadhiyo ayaa labada dhinac waxaa jirta sabab keenaysa inay wadahadalka sii wadaan ramon bajeco bardo oo ah khabiir ka tirsan macadka kings college ee magaalada london ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka trump ee ka haysta gudaha dalkiisa
trump waxay u noqon lahayd guul siyaasadeed in uu u soo bandhigo heshiis lala gelayo kuuriyada waqooyi waxaanay ila tahay inay tahay sababta uu kiim isugu dayayo in uu u ciyaaro kubad adag oo haddii aan si dhab ah u eegno hanaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota waxaan u malaynayaa in ay kuuriyada waqooyi isku dayi lahayd inay hesho tanaasul badan
trump ayaa sheegay in laga yaabo inuu kulan afraad la yeesho kiim laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan rabitaanka trump ee ah inuu la kulmo kiim ay garba duubayso waan waan wadayaashiisa gaarka ah
waxaan u malaynayaa in arrinta halkan taalle ay tahay in kuuriyada waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho donald trump ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqaynaya heerka shaqada taasina waa mid iska cad
hadda kuuriyada waqooyi waxa ay leedahay tallaabada xigta waa mid u taalla trump maadaama ay wafdiga kuuriyada waqooyi ku sii jeedeen dalkooda ergeygooda ugu sarreeya ayaa ka digay siduu hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii maraykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo aad ayuu mahadsantahay cashe ibraahim oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda magaalada sool biil gaalo halkaad kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga v o a
wararkan iyo warbixinadanna waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa shalay soo saartay qoraal ay kaga hadashay waxay igu yeertay habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee jubbaland qoraalkan ayaa soo baxay xilli uu horay maamulka jubbaland u diiday qoraalada wasaaradda iyo dowladdaba qaar ka mida waxgaradka iyo aqoon-yahanada soomaalida ayaa ka digay xaaladda sii cakirmaysa ee jubbaland falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan noo diyaarisay noona soo jeedinaysa xiriirka aan wanaagsaneyn ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa sii xumaanayay wuxuuna saameyn ku yeeshay howlo badan oo xilligan muhiim ahaa sida dib u eegista dastuurka diyaargarowga doorashooyinka labada kun iyo kow iyo labaatanka la dagaalanka al-shabaab sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka degan magaalada kismaayo oo lagu qasbay inay muqdisho soo maraan mar walba oo ay kismaayo ka imanayaan ama ay u socdaan rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgary ee dalka kanada ayaan weydiiyey sida uu u arka xaaladda ishaysadka ee u dhexaysa dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland falastiin ay nasiib daro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha jubbaland iyo hataa caleemasaarka hadda socdaba dowladda dhexe iyo un maaha madaxweyne saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin saddexdaasoo kalaa mid waa axmed madoobe oo axmed madoobe runtii wuu yaraystay dowladda dhexe iyo ciddii kale kasoo horjeedaba wuu yaraystay oo siduu doonayey ayuu ka yeelay doorashadii waxa uu iska dha isku qanciyey inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma u arkayn tale lagula leeyahayna sidaad doonayso uma maamulan kartid marka isaga horta khaladkiisu halkaasuu ahaa dowladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto cidhiidhi dhaqaale iyo xanibaad ee socdaal bay ku soo rogeen dadkii cidda u dhitay arrintaa u dhibaatootayna waa shicibkii soomaaliyeed iyo dhaqaalihii soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey kooxda saddexaad oo aan aada looga hadal waxa weeye madaxweynayaashii hore sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud oo anqabo halkii ay ka odayin lahaayeen inay iyagu dab ku sii shideen arrinta oo ololo siyaasadeed ay ku galeen arrintan runtii midaan ka filayay ma aanay ahayn xiisadan oo muddo soo jiitamaysa ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan balse aanan helin xal ka yimaada labada dhinac beesha caalamka ama soomaalida kale ee dhexdhexaadka ka ahayd waxaana ay keentay inay gaarto meesha ay maanta joogto iyadoo haddii aan xal loo helina gaari karta meel ka sii xun sida uu sharxaya xaashi shaafi oo madax u ah hay-adda somaali action alliance ee ka jirta minnesota horta meel meel fog bay soomaaliya ka timid haddaad xasuusto ayadoon dowlad lahayn toban sano ayaa dowladdii carta laga soo bilaabay listi waxaa laga soo qaatay in system ay dib u yeelato soomaaliya dowladnimo laakiin xilliga maanta ay joogto xilliye ka sii liitay soo martay marka waxaan filayaa aniga inay habboon tahay in laisku dulqaato laisku samro laisdhegaysto marka dowladda runtii waan aaminsanahay dowlad awood leh oo sharaftii bulshadeeda iyo deegaankeeda iyo badaheeda iyo xuduudyadeeda ilaaliso inay ahaato laakiin waxaan filayaa taa inay weli tahay oo weli soomaalida maanta meelo badan baysan xataa dowladda aysan ka terin meelo badan baan wax badan laga gaari karin marka waan aaminsanahay dhaawaca ama ama isfahan la-aanta dhex martay axmed madoore iyo dowladda inay ku xalin lahaayeen wadahadal iyo aada u jeclaan lahaa sababta waxaa ku dhibtoonaya mar kasta dhibka uu ku dhacayo ma aha axmed jubbaland waxaa ku dhibtoonaya waa shacabka degan runtii xubaan iyo sanaanba sideed sanoo lasoo dhaafay nabad baa ka jirtay dhib badan dad badan oo dhib sheeganaya oo aada u tiro badan oo kala duwanna way jireen laakiin waxaan aaminsanahay nabadii jirtay inaan marna la carqaladeyn xanibaadan oo saameyn kala duwan leh ayaa waxay sidoo kale u muuqataa inay kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeya dowladda federaalka iyo kenya oo gobolka ay ciidamo ka joogaan jabriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ayaa ka waramaya khilaafkan iyo waxyaabaha uu sababi karo xaaladda ka taagan jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo runtii oo muran badanna soo martay haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha maaragtay dib in loo doortay sheegtay axmed madoobe uu doonayo inuu meesha sii xukumo dowladdii federaalka ahayd aanay aqoonsanayn beesha caalamku aanay aqoonsanayn nibaado iyo caqabado ay jiraan markii sidaasoo kale wax u taagtaagmaan saddex waddo unbaa la maraa waddo waxa weeyaan in de dagaal iyo colaad iyo wax lagu xaliyo in la isku dayo wadda waa in sharci iyo maxkamada la isla tago waddana waa in wadahadal iyo maaragtay xalintii khilaafkaas sidii waddadii lagu heli lahaa in la raadiyo inkastoo ay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uusan wanaagsaneen waayadii dambe haddana waxay dowladdu si gacan maroojis ah maamul ugu soo dhistay koonfur galbeed halka ay haddana gacanta ku hayso maamul u samaynta galmudug isjiijiid dheer kadib sidoo kale madaxweynaha hirshabelle oo mar ka mid ahaa golaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo markasoo wada horjeedi jira dowladda dhexe ayaa hadda ku jooga heshiis uu la galay dowladda federaalka ah waxaa hadda muuqata muhiimadda ay leedahay in arrinta jubbooyinka lagu xaliyo wada hadal si horey loogu sii wado howlaha horyaala dowladda dhexe ee dastuurka iyo doorashada rofesor xuseen warsamo ayaa qaba inay lagama maarmaan tahay in xal loo helo arrimaha jubbaland inta aysan faraha ka bixin falastiin ay soo jeedinayaa aniga oo aday oday soomaaliyeeda waxaan soo jeedinayaa in ay koox waliba isweydiiyaan inta ay ku khaldan yihiin maaha inta ay sax ku yihiin way ku celceliyeen taas ee inta ay ku khaldan yihiin kooxda kalena bal dhinaceeda ay ka eegaan oo ay yidhahdaan war kooxdaas maxay sax ku tahay koox wada sax ahi ma jirto xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa haddii taa la yeeli waayna falastiina waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadkuba ay galaan gacanta al-shabaab iyo shisheeye inay galaan gebagabadii marka waxaan leeyahay middi middi ku taag waddanka laguma dhisi karo jabriil oo cali maxamed ayaa qaba in mar haddii aanan maxkamad lagu xallin karin muranka taagan ay qasab tahay in wada hadal iyo xal siyaasadeed la wada gaaro sida keliyaha xalka noqon karaysaa kolley in la wada hadlo weeyaan haddii xaaladdu ay adkaatana dee axmed madoobe waa waa shaksi ma aha jubbaland jubbaland waa ka weyn tahay waa saddex gobol oo dhib badan uu ka taagan yahay oo dowlado deris ah oo kenya iyo etoobiya ay labada dhinac ka degan yihiin oo qaarkood baddan ugu haystaan marka dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo arrintan inay ka noqdaan garwadeen iyo dhexdhexaad iyo ka odeeyayaan la rabay runtii laftirkoodii aan waxay isku dayayaan inay arrintii dhinac ka noqdaan oo ay sii qasaan oo sii dhabqiyaan marka waa arrin u baahan in wadahadal laga galo arrin u baahan in tanaasulaad la isu sameeyo loona tanaasulo shacabkaas meesha ku dhibaatoonaya saameynta ee xanibaadda duulimaadyada iyo guud ahaan khilaafkani uu ku yeelanayo dadka soomaaliyeed ayaa ah mid u baahan in il gaar ah ay labada dhinacba ku eegaan iyadoo haddii uusan iman isku tanaasul iyo wadahadal ay iman karto in shacabku noqdaan kuwa qaadaya culayska ugu badan ee khilaafka sida uu sheegaya xaashi shaafi axmed siduu sameeyey si ka duwan inuu sameeyey waan jeclaan lahaa waxaan kula talin lahaa marka axmed inuu horta isaga bilaabo looga baahan yahay maadaama khilaaf weyn uu ka dhex taagan yahay jubbaland inuu khilaafka wadahadal iyo iyo xaalmastuur iyo walaalnimo ku xaliyo aysan noqon aniga keliya ka talinaya wax kalena waa inay maqlaan haddii tali keliya la qaadanayo soomaaliya maba ay dunteen dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliyana waxaan leeyahay ama aan oran lahaa ku talin lahaa in dulqaad muujiyaan dadka istiidan ayagaa oo dowlad u ah inay isku keenaan leela raadsho sida ugu habboon ee gobolka lagu dejin lahaa laakiin cir la xayiray iyo dhul la xayiray iyo bad la xayiray maanta soomaaliya xal uma noqonaysaan amisa ergadii beesha caalamka ee dhowaan ku shiray magaalada muqdisho ee ka qayb galayay kulanka wadajirka ay dowladda federaalka la yeesheen ayaa intooda badan waxay xuseen sida ay muhiim u tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu heshiis ay gaaraan islamarkaana hanaanka siyaasaddu uu noqdo mid loo dhan yahay isku soo wada duuba khilaafkan oo sii socda ayaa waxa uu wakhtiga dhaqaalaba ka dhumin doonaa shacabka sugaya doorashooyinka labada kun iyo kow iyo labaatanka iyo kuwa ay culaysada ku hayaan al-shabaab ee ka wardhowraya deegaanadooda in mar uun laga xoreeyo aad ayay umahadsan tahay falastiin axmed imaan ayaa isugu kaayasoo dubaridda halkana kasoo jeedinaysay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a markana dhinaca xuseen baraan ree xuseen dhinacii heesaha dabacsan ee dhegeystayaashan ugu talagalna heestaan inoo soo wado waa heesay ku luqayso fanaanada kinsi xaaji aadan halkudhigeeduna waxaa la dhahaa waan yaabanay
markale galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaanna waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington qaybaha ka harsan idaacadda u diyaargarooba oo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warka caalamka oo kooban
ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni laga soo buuxiyey dad muhaajiriina ay ku degtay meel u dhow jasiiradda lambedusa ee dalka talyaaniga ciidamada ilaalada xeebaha ee talyaaniga ayaa sheegay in labayo labaatan qof oo kale lasoo badbaadiyey doontan ayaa degtay iyada oo ay ciidamada ilaalada xeebuhu ay isku dayayeen in ay badbaadiyaan rakaabka xilli ay baddu kacsanayd diyaaradaha helikobterka ee ciidamada talyaaniga ayaa baadigoobaya in ay jiraan dad ka badbaaday amaba ku dhintay doontaasi oo badda ku jira
madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa maanta sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin inay daqiiqad kasta bilaabaan howlgal ka dhana ah mitidiinta kurdiska ah ee dalka siiriya kadib markii dowladda maraykanka ay sheegtay inaysan ishortaagi doonin waxaa jirta oraah aan mar kasta dhahno waxaan iman karnaa habeenkii aan doonno inaga oo aan ogeysiis bixinin ayuu erdogan u sheegay wariyaasha aqalka cad ayaa xaddii shalay waxa uu sheegay in turkiga ay dhowaan ku dhaqaaqi doonaan howlgalka muddada dheer la qorsheynayay ee waqooyiga siiriya aqalka cad ayaa hadalkaasi aqalka cad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in turkiga ay mas-uula ka noqon doonaan dhammaan dagaalyahanada daacish ee aaggaasi lagu qabtay labadii sano ee tagtay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka nancy belosi in ay ku kacday dembiyo culus iyo khiyaano qaran eedeynta madaxweynaha ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu ay wadaan dembi baadhis la doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka goor dambe oo habeennimadii xalay ahayd soo dhigay eedeymaha culus ee uu ku eedeynayo afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadan waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a ciddii jecelin ay mar kale dhegaysato iyo intay dhaaftaba waxay ka daalacan karaan website-keena v o a somaly com wasaaradda amniga ee dalka kenya ayaa sheegtay in ay ka soo saarayso deegaanada bariga ee kitu dadka asalkoodu yahay soomaalida ee xololayda ah oo dhaqda geela kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen qoomiyado kale ee ama qoomiyadda kale la yidhaahdo kaambada warbixintanna waxaa inoo haya maxamed faarax shire boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo deganaa gudaha gobolka bariga dalkani kenya ayaa dowladda dalkani kenya ay sheegtay inay ka soo saarayso deegaanadaasi duluucda soo saaritaanka dadkaasi ku dhaqan deegaanka bariga soomaalida waxaa lagu sheegay inay gelayaan beero waaweyn oo dadka deegaanka kitiyo ay leeyihiin halkaasoo geelooda ay daaqsanayaan geela ayaa waxay ku sheegeen inuusan ilaalinaynin beeraha iyo weliba adeegyada kale dadka deegaanadaasi ku nool ay leeyihiin taasina waxay keentay in dowladdu haatan ay go-aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay ka soo saarta deegaankaasi saasna ay keentay in qoysaska soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka huleelay ee goboladan waqooyiga bari dalka kenya ka tegay ee qabtay deegaanka kutuy dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka kenya gudubad cali cami waa madax xoldhaqatada dalkani kenya ka hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dowladdu inay dulqaad u muujiso dadka soomaaliyeed ee abaartu ay halakaysay xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka deriska la-a gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya bariga dalka oo soomaali fara badan la ay haatan ay ku nool yihiin cabsi fara badanna haatan ay ka qabaan in in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo waxaana taabtay oo na saameeyey hadalka soo yeeree laleeyahay geel waxaa laga soo kaxay nikituyi iyo tanariba horta dadka kenya waxaan u sheegaynaa abaar isbiirsatay inayna hayso oo gaarisa county maanta xoole ayna joogin xoolihii ama soomaaliya ay aadeen ama ama eastern ay aadeen ama meesha hadda laga soo kaxayni ay aadeen dadka reer kenya ee walaalaha annaga ha noo dulqaato ninkii dembi suubiye oo annaga naga mid eh sharci qabtaa jira ma rabno in qabiil ahaan soomaali ahaan naloo colaadiyo oo lanoo loco qaynuunka kenyana kuma jirto baraha bulshada haya telefishinada dalkani kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada ammaanka dalkani kenya oo dhinacyada ka kaxaynaya geel tiro ah inta badanna dhanka soomaalida gobolkeeda u soo kaxaynaya dowladduna waxay sheegtay inaysan usii dulqaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka kutuyi ku nool geelaasna uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobolada soomaalida dalkani kenya haddii gebagaba dowladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay yaa loo dooni ninka cidda kale loo dooni waayo war dadweynahan ma soomaali baa xukuma mase maraykan baa xukuma mase qarumo kalea xukumaan war kenya dadkeeda iyo danteeda maxay u arkila dhahay maantada maanta aan joogna adduunka maalinkuu ugu liita yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in lala hoos rooro aan u baahan oo meel god oo maanta qoyan aysan jirin oo yaabiska cunahayaana xoolahoodii iyo weylihii ka dhammaadeen oo boonti caana aan haysanin dowladda kolkay gaargaari lahayd famani lifti bay siin jirta dowladda dad war dadka wuu soo dalkacee dadkama la gebagabeen dowladdayna sharaftale waxaan ogu baaqahayaa mukaambo meelay kaga badan tahay meeshan ma leh guryahannagay ku jirtaa bigibigoodiaa nagu dhici waa u dulqaadan haynaa waa dadweynihii bay ka mid yihiin jimcaale ducaale waa oday ka mid oo odayaasha dhaqanka gobolkani ka soo jeeda waxa uu sheegay in guddi ay u direen deegaanka kutuyi kaasoo dhexdhexaadinaya soomaalida iyo dadka kutuyi ka soo jeedo ee sheegtay in beerahoodu ay gelayaan geela waxaan suubaynay annaga waa xusbeynay markaan arrignay dhibkooda kumitiyaan u soo qabannay kumitiyada dad odayaal oo lagala xiriiran u soo qaban madhangiilo waxaan ka rabnaa dadka inay soo dhowayso abaaraa jirta waa ogta inay dadka odayaal ka soo qabato oo wixii dhib ah ka xalliya ay u soo qabato waxaan rabnaa dadka in la xushmeeya meel walba kenyaanaan nahay ree kenyaan haddiina inaan isxushmeynaan rabnaa wafti uu hogaaminayo gobanarka gaarisa county mudane cali buna u qoranayo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale ayaa isbuucii lasoo dhaafay kala shiray arrinta geela wasiirka amniga gudaha dalkani kenya fred mitiyange waxayna isku afgarteen in ciidamo halkaasi la geyn doono ilaalin doonana muwaadiniintaasi soomaalida ee bariga kenya abaaruhu ay keeneen xoolahoodana la ilaalin doono balse ilaa iyo haatan waxaa soo ifbaxaya in xoolodhaqato fara badan haatan ay ka soo qaxayaan bariga dalkani kenya soona qabanayaan gobolada waqooyiga dalkani kenya maxamed faalax shire v o a garisa
halkaad dhegeystayaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna waxaad iskuso dhawaataan dooddii gaabneed waxayna haysaa saynab abukar
kulanti wacan dhagaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kordhiya howlgallada lagu sugaya amniga caasimadda muqdisho inkastoo howlgalladu socdaan haddana toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa magaalada qarax lagu xiray gaadiid ay wateen lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya halka kuwo kalena lagu dhaawacay haddaba ayay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada nabadgelyada gobolka ma-hay-adaha amniga loo xilsaaray oo keliya mise waa mid wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka magaalada u baahan waa mowduuca ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho iyo maxamed cabdi aw faarax abwaanlooyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay seen abuukar horta haddii aan ka jawaabo su-aashaada amnigu waa shaqo u baahan in la qabto ani ma aaminsano fikriyan ah waa waxa wada leeyahay iyo waa shaqo wada ma aaminsani waxaan u aaminsanahayn sababtoo ah waxa weeye amnigu waa shaqo cid mas-uulka ah shaqada amniga gobolka banaadir fikriyan waxaa aaminsanaha waxyaabahay uga hagaagi karta wax ka mid ah in shaqada dhabta ah horta ay qornaato ma aha in qof kasta intuu mar yimaado isagu wax cusub abuurto shaqada amniga gobolka banaadir shacabka laguma eedi karo shacabku waa shacab bislaaday waa shacab dhibaatooday nacam waxaa muddooyin fara badan dhowr iyo labaatan sano wax kusoo jireen dhib iyo buuq marka shacabku waa horta in la kasbado dowladda ciidamaduna khaladka male lakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas-uuliyadda leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkaya la wada darisiinta ah sax waa shaqooyinka leedahay iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye tabeelaha waaxda tabeelaha laanta waaxda ilaa gudoomiyaha degmada iyo taliyihii saldhigga iyo taliya ku-xigeen ay wada shaqeeyaan nidaamka wada shaqeeyo oo la daadejiyo dan waxaa la ogaan karaa shaqada dhabta ma aha in kolba waa shaqo la wada leeyahay waa cid shaqadeed waa sax amnigu eeg male cid bay mas-uul ka saaran tahay ciddaasna waa inay keentaa siyaasad furan oo laga adkaan karo cadowan aad baa umahadsantaa maxamed cabdiraxmaan dibaan kugu soo laabanaya abwaanlooyaan baxda v o eeda iyo adoo sinaan abubakar waa idin salaamaya qorshaha dowladdu wado waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aad macnaha looga baaxaadhigay waa dareemi kartaa nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda waxaas kama uusan imaan waa dadaal dowladdu samaystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meel kasta wax lagu tuhumsanaaba ciidamada amnigu si toosa u abaareen amnigu wuxuu ku imaan karaa in shacabka soomaaliya dowladnimada la shaqeeyaan shacabka soomaaliyed waxaa laga rabaa dulqaad waxaa laga rabaa wadaniyad waxaa laga rabaa inay si gaara dowladda uga shaqeeyaan qofka xun iyo qofka wanaagsan dowladdu mataqaana shacabka yaqaana inay shacabku ciidamada amniga si gaara ula shaqeeyaan inay farta ku tilmaamaan inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka soomaaliyeed inay gacan bira ula tagaan dowladnimadu waa shacabka ma aha mas-uuliyadda iyo madaxda keliya wax waajibaadkeeda saaran haddaan dib ugu laabto maxamed cabdiraxmaan waad dhegaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa amnigu inuu yahay mas-uuliyad wadareed kaalinteedana looga baahan yahay in shacabku ay qaataan aad buu umahadsan yahay saaxiibkii looyaan abwaan amniga shaqadiisa waxay kala tahay qaybo qaybo qaybta in shacabka iyo dowladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dowladdu qabsato stage la keeno laakiin hadda barbilo baa la taagan yahay sababtoo ah dadkan lala dagaalaya waxay sitaan qalqirgelin bay wadaan shacabka way dhibaataynayaan waxay ugu hanjabayaan inay dilayaan waxay ugu hanjabayaan in wax kasta ku samaynayaan laakiin shacabka hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan waayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay dowladdu keento siyaasad degan oo ah qofku maruu soo sheego in qofka inta la qabto la mariyo dhacdooyin fara badan baa dhacay ciidamadu iyo dowladdu way dadaalee laakiin dadaalka waddada la mara ani fikriyan waxaan aaminsanahay in waddadan hadda lagu socdo wadda ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhexgeli karaa ay taalo oo ah in maamulka gobolka banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo daadejiyo maamulka oo siyaasad degan la keeno oo qorshe loo dhigo qorshahaasoo lagu keeni karo waxaan nahay dadkii waxu bartay waddankan dadkii wax ka tusaale u noqon lahaa dowladda waxaa lagu keeni karaa waa dadka ehelka u ah cilmiga amniga shacab isagiiba baqanaya in la yidhahdo ninka ku dilaya sheeg waa ila ma aha ila subagaltay laakiin maxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah mas-uulka maaha amnigiisa maaha waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha sii xukuma in laga shaqaysiiyo oo isku xidhnaadaan tali saldhiggii iyo qaybihiisii iyo gudoomiya degmadii qaybihiisi waxa laga yaabaa gudoomiyaha laantu inuu xukumo shan labaatan guri shan iyo labaatanka guri dadka degan waxay yihiin halkay qabtaan nacam saasaa lagu tirko bugeli karaa laakiin in la yidhahdo waddooyinka hala xidho meel kasta qab ha laga dhigo askarigu amar uu qaadanaya waddo wuu xidhaya laakiin haddana dhibka waa dhacaya oo ninkan waa nin dhiman raba marka nin dhiman raba wax lagu celi karaa waa inuu meesha kasoo barbilow leeya la dhibaateeyo looyan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waajib waxay ka saarantay amniga ciday qusaysa inay wax ka qabato dhibaatooyinka iyo waxa dhacaya adigu maxaad ka dhihi horta maxamed cabdiraxmaan waa mahadsan yahay mas-uuliyadda hay-adaha amniga keliya ma saarno mas-uuliyaddu hay-adaha amnigu door bay ku leeyihiin doorkoodiina dowladdu way dardargelisay waad la socotaa sida ciidamada milatariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyey oo qaabo badan uga howlgeliyey saaxiibka iyo isagu meeshuu ka fekerayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemaya waxaad moodaa inay kala yara duwan tahay dowladda dadaal kuma yara dadaalkeedu waa boqolkiiba boqol waxaad dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo howlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemaba loo bedelayo inay taasi kutusayso inay dowladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba boqolkiiba boqol in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabagalo oo boqolkiiba boqol uu noqdo ta shacabka iyo ta dowladda mid wey labada door ay kala leeyihin waxa weeye dowladda doorkeeda way haysataa meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalkelin ku ah amniga inay la wadaagaan door bay ku leeyihiin ciidamada amnigu meel kasta way joogaan dowladduna inta badan gacantay ku haystaa boqolkiiba sagaashan iyo shan way la wadaagi karaan wax kasta oo dhib ku ah qof kasta oo muwaadil soomaaliyeeda inuu mas-uuliyad iska saaro dalkan inuu dalkiisii iyo amnigiisana ay isaga dan u tahay dowladdu markaasay wax qaban kartaa dowladdu waa shacabka marka shacabku haddaysan boqolkiiba boqol aysan taas ogsoonaan oo la socon dowladda keliya wax ma qaban karto mar kasta galdoloola jiraysa waxaan siinayaa maxamed cabdiraxmaan aad baa mahadsantahay saynab horta saaxiibkii looyaan laba hadal oo hadalku hadal kasta jeedin laba qodob aan kala baxay mid weeye horta wuxuu yidhi daldaloolooyinka marka dowladdu aragto bedela la sameeya shaqada amniga waa ku khalad in qofkii meesha joogay ee xogta helay waayo waxaan waxaa la rabaa xog in la helo qofku markuu muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ayuu shaqayn karaa een wayn dareemi karnaa dowladdeena labada sane waxoogaaga ay waddanka talada hayso een shaqaday qabanayaan iyo dadyoo in la bedelayo haddii la rabo in amni la shaqeeyo qofka yaan la bedelin khalad markuu dhaco dadka dhan xilkaa laga qaadaya ma aha in xilka laga qaado waa in qofkii dadalooyinka la saxo waa qofka waa qof soomaaliya waa qof shaqaynaya waayo bini'aadamku way khaldamayaan khaladaad wuu dhacaya dadka aan la dagaalanayna waa dad inala midaba dad inala afa haddana dhimasho raba qofkan yaa loo bedelin laakiin waa in loo sheegaa dardalolooyinka oo leedaa halkaa iyo halkaasaa ka khaldan tahay halkaa iyo halkaasaa ka wanaagsan tahay iyo diilo la siiya oo shaqada loo diraa weliba hadda nimanka dhallinyarada ah ee la keenay waa activity way shaqaynayaan oo shaqo active way hayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare waddanka ee dowladda iyo weliba cidda kasta in la qabto shaqada midda labaad looyaan wuxuu ka dhawaajiyey shacabku waa dowladda waa sax dowladnimada nidaamka marka laga hadlaya waa shacabka laakiin dadaa la adeegsaday dowladdu waa u shaqaale shacabka ma ahayn shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaalaysiistay ee yidhi waddanka annagaa wax ka qabanayna waddanka saasaan bedelaynaa waa inay shaqadii ay dashalay iclaansadeen ay maanta qabtaan haye abwaanlooyaan isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdalooladii oo macnaha la saxay waxaa ah beddelka lafteeda meel marka galdaloolo lagu arko haddaan ciddii mas-uuliyadda lahayd la bedelin galdalooladii lama sixin anuu waxaan u arkaa beddelkaasi inuu horumar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka mas-uuliyaddiisa galdaloola lagu arko in la bedelo inay tahay waajib saxa dowladduna ay xaq u leedahay horumarka iyo amniguna waajibaad u ah taas horta waa taa ta kale dowladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaabka la doonaya ama horumarka la doonaya la heli karaa boqolkiiba boqol hadda degmooyinka iyo saldhigyada gobolka banaadir qaabka loo howlgalo ama laga wado waa qaab boqolkiiba boqola xuuraansigana waxaa loo baahan yahay shiksi keliya xog uu hayo wax saasa ma anfacaysa xuuraansiga waxaa loo baahan yahay in dad wada dhahayaan ama ay leedahay wadar ama magaranaysa hay-ada ku shuqulle hay-adihiina way jiraan marka qof iyo laba la bedelay waxay samaynaysaa in ma garanaysaa meeshii galdaloolada kusoo baxaysay laga saaro inkastoo hay-adaha amnigu wadaan dadaallo lagu xaqiijinaya amniga gobolka banaadir isbedello badanna ay dhaceen haddana waxaad moodaa weli dhibaatada amni darradii ka jirta magaalada muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelya darada magaalada wax looga qaban karaa maxamed cabdiraxmaan wax looga qaban karaa unuguna baaqaya dowladda weliba maamulka gobolka banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka banaadirba in wada shaqayn dhexa ay samaystaan oo la sameeyo tabeelaha iyo laanta hoos loo daadego oo la sameeyo isku xidhnaan hoose oo degmo kastaa isyaqaano oo la iswaraysto oo darisaynta hadda la wado barnaamijka darisaynta ah hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeeyo qorshahaasaa loo baahan in hoos loo daadajiyo maamulka saasaa looga adkaan kara shabaab abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
ciidamada amniga oo la dardargeliya howlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaab kaloo kasii wacanba ay u howlgalaan kuwa dharcaduna ay howlgalaan oo ay isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada dharcadda oo tayaysan taas haddii la helo amnigu waa sugmaya xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan xero oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi awfaarax abwaan looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed ayaa muqdisho kusoo diyaarisay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna maxamuud mascad oo minneabolis jooga oo inoo haya xubintii faaqidaada cayaaraha
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqayna ku saabsan ciyaartii xiisaha badnayd ee habeenkii xalay ahaa dhex martay kooxaha kubadda cagta yuventus iyo inter milan hase ahaatee marka hore aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu xiisaha badnaa horyaalada qaaradda yurub ee toddobaadka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa ku durdurisay manchester united oo hal gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan la yidhaahdo longstaff oo ka mid ah xidigaha da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo kulankiisii ugu horreeyay la safayna goolka guushii uu dhaliyey kooxda kubadda cagta ee newcastle united manchester city gurigeeda ayaa lagaga ribtay oo wolverhampton wonders ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan adama tarore ayaana labada gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee wolves arsenalna hal gool iyo waxba waxa ay ku martay kooxda kubadda cagta ee f c banmouth maalintii sabtidana waxaa wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee lester iyo liverpool oo liverpool si dirqi ah ay ku soo badisay horyaalka waddanka ingiriiska liverpool ayaa hogaaminaysa oo waxa ay leedahay haatan labaatan iyo afar dhibic manchester city oo ku xigto lix iyo toban dhibcood ayay leedahay siddeed dhibic ayay halkaasi uga sarraysaa waddanka spain kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa safiye ku durdurisay oo afar gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan leonel messi ayaa garoomada ku soo noqday gool qurux badan oo buluzon ahaana kooxdiisa ayuu saxiixay atletico madrid bareejo ayaa lagu celiyey oo kooxda kubadda cagta ee valerial ayaa bareejo ku celisay horyaalka waddanka spain haatan kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa laba dhibcood ka sarraysa barcelona lix iyo toban dhibic ayay leedahay oo kaalinta labaad ayay soo gashay dhinaca iyo waddanka talyaanigana kulamadii ugu xiisaha badnaa waxa ay dhaceen habeenkii xalay ahaa waxaana kooxda kubadda cagta ee roma calyary ku celisay hal iyo hal bareejo ah fiorentina udinesa ay ka badisay hal gool iyo xaba ayay ku martay kooxda kubadda cagta ee laziyana bolonye ayay laba iyo laba isildhaafi wayeen halka torino ay bareejo ku celisay kooxda kubadda cagta ee napoli hase ahaatee kulankii toddobaadku habeenkii xalay ah waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee yuventus iyo inter milan guriga inter ayaa lagu ciyaarayay waxaana inter kulankaa ka horay horyaalka waddankaasi ku hogaaminaysay laba dhibic hase ahaatee taa waxaa bedeshay markii ciyaartu ay soo gabagabowday oo guushu ay noqotay laba gool iyo hal oo kooxda yuventus ay ku guulaysatay haddaba guusha yuventus ay ka gaartay kooxda inter milan maxaa ugu wacan weli ma jirta miyaa koox awood leh oo yuventus iska celin karta guulihii maalmahan ayna tusaysay kooxda kubadda cagta ee inter milanna waxba kama jiraan miyay noqonayaan arrimaha iyo kuwo kale waxaa la falanqaynaya cabdirasaaq diyeeshe oo ku sugan magaalada seattle ee gobolka washington ee waddanka maraykanka islamarkaana ciyaaraha si weyn ugu dhuundaloolo weliba kuwa talyaaniga ee cabdirasaaq adigoo barnaamij kusoo dhowaanaya inter milan lacag badan ayaa xilli ciyaareedkan la geliyey macalin cusub conti ayay keeneen oo isagu yuventus macalimiintii koobanka ugu guulaystay ka mid a horyaalka waddanka way hogaaminayeen habeenkii xalay ahana waa laga riftay maxaa ugu wacan guuldarrada soo gaartay kooxda kubadda cagta inter runtii markaad fiiriso horta labada kooxeed farqiga u dhexeeya waxaa waaya juventus tiimka ciyaarayay waa runtii tiim aada isu fahamsan oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isla ciyaarayay isciyaar yaqaano halka juventus inter milan ciyaartooydeedana ay u badnaayeen ciyaartooyo xilli ciyaareedkan cusub ee bilowga ah laisu keenay isfahan badan iyo wada shaqayn badan ay u baahan yihiin inkastoo ay sameeyeen bruuf badan ay sameeyeen so far haddana laakiin weli wax badan ayaad moodaa inay ka dhiman yihiin oo isla jaanqaadista ah bedelaadka macalinka uu sameeyey waa loo saadaalin karaa waxaa kaloo loo saadaalin karaa juventus oo ah runtii tiim aad u adag oo diyaarsan ciyaartooydeedana ay laacibiin waaweyn sida christiano ronaldo iyo dibala iyo difaacyo adag leh ay ka dhex muuqdaan marka waxaan dhihi karaa xoogaa weli awooddii juventus koox sidii la rabay ula jaan qaada ama la hartami karta weli inaysan meesha kasoo bixin inkastoo dadaal aada u fiican ee inter milan ay samaysay wa garta ciyaaryahan lautaro martinez oo nambarka tobanaad u qaata ee kooxda inter islamarkaasina xulka qaranka argentina oo ciyaara waxa uu ahaa weeraryahanka ee difaaca kooxda kubadda cagta yuventus qalqalka gelinaya ciyaartoo hal iyo hala qaybtii dambe ayuu macalin conte bedelay ma isleedahay bedelkaasi ma ahayn mid laga fiirsaday guuldaradana kaalin buu ku lahaa waxyaabaha su-aasha weyn keenay ee runtii aadka looga hadalhaya ayay ka mid tahay in laleeyahay macalin conte wuxuu isku qanciyey in ciyaarta ay barbardhac ku dhammaato oo halkaas dhinaca kale difaac uu ciyaaro maadaama weeryahankii kooxda aadka u saarna uu ka bixiyey taasoo sababtay in xili- qaybtii dambe qaybta labaad ciyaarta in juventus ay xoogaa ku gacan sarraysay halka ciyaarta qaybteedii hore ay aada iskugu baalansan garaysneed ee labada tiimba marka t- juventus weerarkeeda ay sii kordhisay qaybtii dambe ee ciyaarta taasoo u suuro gelisay in eh, marka gooshii guusha ay hananto waa gartay Eh, hadda hal dhibic oo keliya ayay Juventus eh, sare martay Eh, adigoo soo koobaya Eh, kulamadii ilaa iyo hadda toddobada ee lasoo ciyaaray waad aragtay inter iyo macalin conte waxay u muuqdaan eh, koox sanadkan horyaalka da- eh, waddanka talyaaniga eh, wacdara ka dhe- ka dhigi doonta Eh, Juventus dabcan eh, macalin Sarri ayaa jooga oo isagu aan lagu oqoonin eh, guulo waaweyn iyo koobab eh, qaadis Eh, marka ma isleedahay eh, Inter Milan xilli ciyaareedkan way la xafti- xafiltami doontaa amaba koobka in ay ka qaado Juventus awood way u yeelan kartaa aada u weyn waa kooxda keliya hadda lasdhihi karo ee sanadkan u muuqata in ee, ee horyaalka loolan adag geli doonto kooxda juventus waana u diyaarsan tahay runtii ciyaartooyda magaca leh ama aadka uu ma- ee, ugu soo ciyaaray qaaradda yurub ay keentay inter iyo macalinka weyn ee antonio conte ee, juventus halka keliya ee kooxaha kaga duwan tahay waxaa waaye marka laga soo tago laacibinteeda waaweyn waxaad moodaa juventus ciyaartooyda reserviga ama u fadhiya inay weli aada u badan yihiin oo haddii dhaawacyo iyo wax ay soo gaaraan ay isbixin karto halka kooxahan kalenta ee dhaawacyada ama injuriga uu aada dhib ugu keeno oo ay kala daadanayaan marka waxay ku xirnaa doontaa hadda labada kooxo siday eh, ugu badbaadaan ciyaartooydoodan laacibiinta ah ee dhaawacyo soo gaara dartood waa gartay weliba eh, waxaa xusid mudan Juventus xilli ciyaareedkii ee lasoo dhaafay markii laga yimid suuqa kaliibsiga ciyaartooyda inayba ka ciyaartooy badneed kooxaha kale ee ciyaartooyda cusub ay keeneen oo ciyaaryahano aada u fara badan oo weliba magac ku leh qaaradda Yurub ay la soo wareegeen sida Rabiot eh, ciyaaryahan eh, Ramsey eh, wiilka Delete oo ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Ajax marka dabcan waxaan filayaa Juventus inaanay sahlanaan doonin koobka mar kale in laga guuleysto aad baad umahadsantay cabdishaaq diyeeshe dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha tan iyo kulan dambe oo mascadooda idila sidaa iyo nabad
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey faaqidaada ciyaaraha kaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana aynu ku wada nasanno heeskanna oo inugu luqaynayo fanaanka mursal muuse
dhallintaa dhan ee dhigaaya wada dhaaftay qalbigayga uga dhiganid birmagooshay dadabuurta dhan ka saaran dhibixaysa ubaxduugu dharqanayo dhigay roobku dhayahayga uga dhiganid birmagooshay dhallintaa dhan ee dhigaaya wada dhaaftay qalbigayga uga dhigani dirmagooshay dhadabuurta dhan ka saaran dhibixaysa ubaxduugu dharqanayo dhigay roobku dayahayga uga dhigani dirmagooshay hudiyey aragaagu dhali caasha maxabada dhowristaadu idhex qaaday hudiyey aragaagu dhali caasha maxabada dhowristaadu idhex qaaday dhimirkii xiskaygiyo nolol maanku dhimirkii xiskaygiyo nolol maanku
codka fanaanka mursal muuse ayaan kusoo gunaanadaynaa baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysay magaalada washington intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan la idmo aniga iyo xuseen barre waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo galab wanaagsan
bilicdaadan lagu dheehay qurux dhowrsan dhalalkaagan mateli kara ubax dhiina dherarkiyo laxaadkaagan sida dheliga damidiyo isla ekidaa xubno dhiibsan dhaafsan maayo waxay yaala dunidoo dhan bilicdaadan lagu dheehay qurux dhowrsan dhalalkaagan mateli kara ubax dhiina dherarkiyo laxaadkaagan sida dheliga damidiyo isla ekidaa xubno dhiibsan dhafsan maayo waxay yaala